galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa galab jimco ah bisha nofembar waa lix iyo toban sannadka laba kun sideed iyo toban waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somaali dot com idaacadda galabta waxaa idiin daadihinayaa falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah axmed cali sheekh
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabtana waxaa ka mid a barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayno sannad kadib markii la doortay madaxweyne muuse biixi horumar iyo dib u dhac wixii ku yimid somalilan waxqabasanadeedkan xukuumadda kulmiye waxay samaysay mashruuc shaqo qaran la yidhaahdo kun iyo shan boqol oo arday bay u samaysay inay xarayso sannad walba kayd raashin baa la sameeyey dawlad aan kayd lahayn dawlad maaha ilaa dad gaadaya sagaal kun oo qof oo danyara waxay u qotay beeraha bilaash baanay u qotay dalagyada ay soo saarayeen dadkaasi dawladdu way ka iibsan doontaa dafadii berbera waxaa laali wixii mashaariicda ahaa waa la dulgareeyey
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan dagaal maleeshiya ka tirsan al-shabaab iyo dadka deegaanka ku dhex maray deegaan ku dhow magaalada guriceel ee gobolka galgaduud toddoba goobtii taallaa saddexna waxay ku qaadeen dhimasho ayay ku qaadeen intaas xaggooda ayaan ka oga laba ka mida dadkii ka dhiidhiyey ee dhibaatada lagu haayay bulshada oo deegaanka ah ayaa meeshaas ku dhimatay sidaa weeye haa barnaamijkii umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka
dowladda maraykanka ayaa ku dhawaaqday cunaqabateyn ka dhan ah toddobiyo toban qof oo u dhashay dalka sacuudiga kuwaasi oo lagu tuhmayo in ay ku lug lahaayeen dilka suxufi jamaal khashuqji dadka cunaqabateynta la saaray waxaa ku jira sacuud al qaxtaani oo kaaliyo sare u ahaan jiray dhaxal sugaha sacuudiga maxamed bin salmaan iyo qunsulkii sacuudiga ee istanbul maxamed al cuteybi oo qunsulyadiisa lagu dhex dilay weriye jamaal khashuqji madaxa xogayaha maaliyadda maraykanka steve munishan ayaa qoraal uu soo saaray waxa uu ku sheegay in shakhsiyaadka cunaqabateynta lagu soo rogay ay yihiin kuwii beegsaday islamarkaana sida xun u dilay jamaal khashuqji ayna qasab tahay in ay wajahaan cawaaqibka ficiladooda cunaqabateyntana ayaa waxaa la fulinayaa iyada oo la eegayo xeerka caalamiga ah ee la xisaabtanka xuquuqda aadanaha ee magnitiski kaasi oo lagu beegsado dadka geysta xadgudubyada xuquuqda aadanaha iyo ficilada musuq maasuqa warkan ayaa noqday mid yaab leh sababtoo ah maraykanka inta badan suuma rogo xayiraado ka dhan ah sacuudiga tirada dadka ku dhintay laba dab oo ka ololaya koonfurta iyo waqooyiga gobolka california ee dalkan maraykanka ayaa gaartay lixdan iyo lix qof saraakiisha gobolka ayaa ku waramay in khamiistii shalay la helay meydadka toddoba ruux oo horleh waxaana aad looga baqayaa in tirada dhimashada ay sii kororto maadaama weli la la-yahay boqolaal qof khubaradu waxay sheegeen in dabka sanadkan ka socda california laga yaabo inuu noqdo mid ka mida kuwii ugu xumaa ee soo mara gobolka iyadoo eedda dabka la saarayo isbeddelka cimilada iyo korarka dadka jennifer balch oo madax ka ah shaybaarka dhulka ee jaamacadda colorado powder ayaa sheegtay in shan jeer uu ka badan yahay baaxadda dabka galbeedka maraykanka marka loo fiiriyo sannadihii toddobaatanaadkii madaxweyne ku-xigeenka maraykanka mike pence ayaa sheegay in washington aysan cunqabateynta ka khafiifin doonin kuuriyada waqooyi kadib kulan uu la yeeshay ra-iisul wasaaraha singapore lee hesien long bens ayaa dalalka koonfurta asia ku buuriyey in ay sii wadaan in olole cadaadis oo heerka ugu xoogan ah ay saaraan xukuumadda pyongyang ilaa inta ay ka ogolaanayso in ay dhigto hubka nukliyeerka hadalladiisa ayaa yimid iyadoo ay jiraan warbixinno cusub oo sheegaya in hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un uu ka shaqeynayo tijaabinta hubxeeladeed cusub oo ay horumariyeen maraykanka ayaa kuuriyada waqooyi ku cadaadinayay inay soo gudbiso liiska hubkeeda nukliyeerka tan iyo markii heshiiska hubka dhigista nukliyeerka ay la gaartay bishii juun markaasi oo madaxweyne trump uu la kulmay kim jong un
halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington markana galgaduud ugu yaraan toban qof ayaa lagu soo waramayaa in ay ku dhinteen tiro kalena ay ku dhaawacmeen dagaal maanta deegaanka goolegoole oo markaasi dhinaca koofureed qiyaastii siddeetan kilomitir u jira magaalada gurceel ee gobolka galgaduud ku dhex maray maleeshiyaadka ururka al-shabaab iyo dad deegaanka ah wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa dagaalkaasi ka wareystay maxamed sheekh maxamed oo ka mida maamulka degmada ceelbuur ee gobolka galguduud oo ka mida saraakiisha hogaaminaysa ciidamada uu maamulka galguduud u diray goobta lagu dagaalamay si ay u caawiyaan dadka deegaanka meeshaas akay waxaa ka dhacay markii aan ka waramo dad deegaanka ah oo dadka deegaanka degan ah oo shacab ayaa waxaa soo weeraray nimankan qawaadiista ah nabaddiidka ah haye iska hor imaad ayaa subaxii hore meeshaa ku dhex maray iska hor imaadkii markau dhex marayna nimankan nabaddiidka meeshii waa lagu laayey ilaahay falligiis kadib markii dagaalkii halkaa marayana waxay soo waceen dadkii deegaanka maamul goboleedka galmudug dadkii halkaa gaara ayaan anigu ka mid ahaa alxamdulilah shukri lilaahi rabbialcaalamiin gacantooda ayay iskaga celiyeen geesiyaashaas u dhashay deegaankaas annaguna waan garab siinay hadeerna waan garab taaganna maxamedow wararka qaar wuxuu sheegayaa in dagaal kolkii hore uusan halkaa ka dhicin ciidamadii ka tegey dhuusamareeb iyo guraceel gacanta ku dhigeen deegaanka galangolle si xeeladaysanna ay shabaabkii halkaa marka hore uga sii baxeen kadib dagaal halkaa ka dhacay ciidamadii tegey halkaa looga soo saaray bal arrintaa sidee wax uga jiraan waxaan umalaynayaa warbixinta qofka wixii aada su-aashid waxaa loo baahan yahay hadduu qof mas-uula yahay inaad uga qanacdid marka hore waxaan ku yidhi dagaalkaas wuxuu dhex maray nimanka nabaddiidka ah oo ummadda soomaaliyeed dhibaatada ku haya iyo dadka shacabka ah ee degan deegaankaas oo ay qanjiro riix ku hayeen muddo badan markii weerarkii saaka dhacayna eeladhaan ayaan noo timid halkaan ayaan uga gurmanay gurmadkii ayaan ku tagnay weli darbaaxyada ku dhacdayo ma ahan darbaaxyadii dowlad goboleedka galmudug darbaaxyadii dowlad goboleedka galmudug waa u dhiman tahay saaka midda ku dhacda waxay darbaaxyadii shacabka geesiyaasha ah oo naftood hurayaasha ah deegaankii galangolle yaa haatan gacanta ku haya gacanta hadda waxaa ku haya maamul goboleedka galmudug maxaa hadda meesha ka socda waxaa ka socdaa abaabul inta hadda ay ku jiraan ama ay hadda saamaynta kuleeyihiin in looga sifeeyo abaabulkii ahay ayaa dowlad goboleedka galmudug ka wadaa maxamedow maxaa xaqiijinaya in deegaankii galangolle ee haatan gacanta ku hayaan ciidamo ka tirsan kuwa galmudug waxaa xaqiijinaya aniga kula hadlaya halkeed haatan ku sugan taha goolna goolna ku suganahay dadka deegaanka ee saakay horey ula dagaalamay shabaabka iyaguma deegaankii bay weli ku sugan yihiin mise way ka baxeen waan isla joognaa annaga iyo dadkii deegaanka ahay waan isla joognaa waana isgarab siinayna maleeshiyaadkii shabaab ee dagaalka saakay halkaa lagula galay halkay ku dambeeyeen iyagu waxay ku dambeeyaan meel hadda aan wadda si toosa u gelin oo ay ku dhuunteen oo aan deegaankaas hadda gooni uga fogeyn umalaynayo inay u jirto shan kiilo ir ayay haddeer ku sugan yihiin haddau ilaahay idmana waa uga daba tegaynaa saacadaha soo socda ciidanka ilaahay dagaalkan maxaa kiciyey oo halkaa saaka halkaa uu uga dhashay wuxuu uga dhashay dadka waxaad ogtihiin nimankaani waa nimad nabaddiid ah horumarka bulshada soomaaliyeed ayay kasoo horjeedaan nolosha bulshada soomaaliyeed iyo dadka islaamka ah intaba way kasoo horjeedaan dhibaato ayay deegaanka ku hayeen dadkuna ma uqa dul qaadan karo gumaysiga qayb gumaysi ka mid a ayaa dagaalku ka bilowday oo ay kasoo horjeedeen dadka ku dhaqan deegaankaas laakiin sababta kicisay dagaalka oo dadka iyo shabaabku in ay dagaalamaan keento waxaa keentay qanjira riix badan dad ayay xirxireen dad ayay dhibaateeyeen dad ayay u hanjabeen gabdho ayay guryahoodii ugu galeen waxyaabo oo fawaaxisha ayay sameeyeen oo dhibaato ku ah deegaanka intaas ayaa kicisay oo dadku isku abaabuleen dagaalkii saaki halkaa ka dhacay khasaaraha ka dhashay labada dhinacba haddaad nala wadaagtid dhinaca xaggooda ah ilaa toban ruux ayaa toddoba goobtii taallaa saddexna waxay ku qaadeen dhimasho ayay ku qaadeen intaas xaggooda ayaan ka oga laba ka mida dadkii ka dhiidhiyey ee dhibaatada lagu haayay bulshada oo deegaanka ah ayaa meeshaas ku dhimatay sidaa weeye haa kaasi waxau ahaa maxamed sheekh maxamed oo ka mida maamulka degmada ceelbuur ee gobolka galguduud waxa uu waramayay waryaheena cabdiwaaxid macalin isaaq
haatan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faaqid aada toddobaadka oo ku saabsan sanad kadib markii la doortay madaxweyne muuse biixi horumar iyo dib u dhac wixii ku yimid maamulka somalilan waxaa barnaamijka soo jeedinaysaa zahra ciidle nuur
wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadkan oo aannu ku eegayno sannad kadib doorashadii madaxtooyada ee somalilan maxaa qabsoomay maxaa qabyoobay maxay tabanayaan shacbigu maxayse ku bogaadinayaan xukuumadda cusub ee uu hogaaminaya madaxweyne muuse biixi cabdi barnaamijka faaqidaadda ayaynu arrimahaasi ku lafaguri doonnaa marka hore si aynu dhegaysanno warbixin kooban oo arrimahaasi inoo soo koobaysa waxaa inoo diyaariyey cabdixakiin maxamuud shirwac saddex iyo tobankii bishii nofembar ee sanadkii aynu soo dhaafnay ayay ahayd markii guud ahaan deegaanada somalilan ay dadweynuhu u dareereen goobaha codbixinta iyagoo codkooda ka dhiibanayay in ka badan kun iyo lix boqol oo goob codbixineed kuwaasoo loogu diyaariyey agabka codbixinta iyo weliba howlwadeenadii ka shaqaynayay waxaana maalmo kadib ay guddida doorashadu shaaciyeen in codkii ugu badnaa ay heleen islamarkaana ay guushu raacdeen labadii musharaxe ee ka tartamayay xisbiga kulmiye intii ololaha lagu guda jiray ayaa xisbi kastaaba uu taageerayaashiisa u sheegayay ballanqaadyo kala duwan haddaba sanad kadib xukuumadda uu hogaamiyey madaxweyne biixi maxaa uu hirgalay waa kan maxamed cali bile oo ah agaasimaha madaxtooyada somalilan xagga waxbarashada kolley tallaabooyin muhiima la qaadayo macalimiin kun ku dhow ilaa sagaal boqol iyo afar iyo konton macalin oo markii hore aan macalimiin ahayn laakse mutadawacnimo ku shaqaynayey ayaa shaqaalo rasmiya laga dhigay oo ugu yaraan kun iskuul ama kun dugsi oo dalka ka jira ka howlgelaysa jaamacadda hargeysa shaybaad ayaa loo dhisayaa weyn wax soo saarka gaar ahaan beeraha ayaa iyada laftirkeedu ahayd qeyb weyn oo ay dowladda ku dadaashay ilaa in ka badan laba kun oo hegtar oo dhul ah ayaa la beeray hase yeeshee barkhad jaamac batuun oo ah xogayaha cadaaladda ee xisbiga mucaaridka ee waddani ayaa isagu dhankiisa qaba in qodobadaasi ay yihiin faan egfaanka iyo waxqabadku waxay yihiin waxyaabaha asaasiga nolosha u ah haddii caafimaadkii la eego hal cusbitaaloo wasiir uu xali ka jaray ma jiro l c h ku soo kordhay gobollo bariyo kuwo galbeed ma jiro wadadaa sheegaysa oo mas-uul waddo xali ka jara ma jiro beeraha sheegaysaa productis iyo wax soo saar muuqda oo inta lasoo qasaacadeeyo wixii beeraha ka soo baxay oo la arkay iyaduna ma jiro haweenka oo si weyn uga dhex muuqda xilliga doorashada gaar ahaana marka lagu guda jiro ololaha ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey warbaahinta lagu arkayay iyaga oo ka doodaya islamarkaana ka hadlaya ka qaybgalkooda siyaasadda sucaad carmiye odowa waxa ay ka mid tahay madalla u dhaqdhaqaaqa ka qaybgalka haween wallaahi haddaanu anagu haweenka somalilan nahay waxaan u aragnaa niyad jab weyn inay nagaga dhacday xaggaasi madaxweynuhu wax allaaliya wixii uu magacaabay marka percentage la eego waxaan nahay wax aad iyo aad yar oo aan dee xitaa laba sheegi karin golihiisa wasiirada oo muxuu ahaayey afartan kor u dhaafay saddex dumaraa ku jira maalin walba wuxuu soo saaraa liisas ay markii ugu dambeysay ahayd sagaal iyo toban nin oo uu magacaabay hay-ado kala kala wada duwan agaasimayaal oo dhan iminka ayaan dhaweytoolo adigu laba saddex cisho ka hor buu gabadh agaasima guud u magacaabay waxaanu aaminsannahay in uu madaxweynuhu aanu daransanayn hawsha iyo dadaalka iyo halgan hase yeeshee agaasima bile ayaa ku dooday in dowladdu ay dadaal badan ugu jirto islamarkaana ay xukuumaddu ka mid yihiin hablo aada u firfircoon dowladdu dadaal badan bay ugu jirtaa taasi xukuumadda waxaa ku jira hablo aada u firfircoon oo ay wasiirra ka mid yihiin oo ay wasiirra ku-xigeen ka mid yihiin oo ay agaasimayaal ka mid yihiin oo qayb wanaagsan ka qaatay haddaad eegto wareegtadii u dambeysay madaxweynaha ee soo baxdee lagu magacaabay xilalka waxaa ku jira laba habloodoo miisaanle oo la magacaabay laakiinse xataa inta ka maqanna hablaha maanta ka maqanna waa wax conscious laga yahay oo dowladdu ay ka war hayso doctor mustafe cabdilaahi keydsane oo ah aqooyahan ka faallooda arrimaha geeska gaar ahaana siyaasadda somalilan ayaa isagu dhankiisa sheegay in rajooyin badan la sugayey ay wax ka dhaqaaqeen halka qaarna weli la sugayo waxaad moodaysaa in dhinacna rajooyin badan oo ay markii muujinaysay inay wax ka dhaqaajisay dhinacna waxyaabo fara badan oo markii hiigu ahaa aad moodo weli in la sugayo ololihii doorashada ee xukuumadda haatan joogta ay ku soo baxday oo muddo bila socday islamarkaana ay xisbiyadu si kaltana midba uu cududiisa usoo bandhigayey ayaa la tilmaamaa in ololahaasi uu ahaa mid xamaasadiisa watay islamarkaana bulshada kaga tegay xanaf ilaa hadda raadkeedii sii taagan tahay haddaba maxaa laga filan karaa afarta sanno ee u hadhay xukuumaddan gaar ahaana marka laga qiyaas qaato waxyaabaha u taabagalay sanadkan waa kan mar kale agaasimaha madaxtooyada somalilan maxamed cali bile wax kastoo la dhisaya sidaas kasoo bilaabma afarta sanadood soo socda waxa aan filaynaa in arrimaha dowlad wanaagga ee sayska loo dhigay in haddaba horumarkii dhabta ahaa ee ahaa shaqo abuurista oo ahaa dhaqaalo korukicista ee ahaa in maalgashi laga helo dibadaha ee ahaa in eh, furfurnaan iyo xiriir iyo ganacsi lala yeesho dowladaha jaarka iyo adduunkaba in arrimihii rasmigaa bilaabmayaan maadaama sayskii dowlad wanaagga uu iminka uun faraha laga qaaday hase yeeshee xogayaha cadaaladda ee xisbiga wadani barkhad jaamac batuun ayaa dhankiisa qaba in sanad kadib marka la eego aanay wax raja ah muuqan qaranka quruxdiisa iyo badbaadidiisa iyo qiimihiisa somaliland oo dhan ba utahay dan u tahay laakiin hogaamintu hadda sida u socoto ee rajo badani ma muuqato ilahayna lagama rajo dhigo ilahayna waxaanu ka baryaynaa inuu xaqa isaga garansiiyo iyo tiimkaa la shaqaynaya doctor mustafa cabdilaahi kaydsan oo isna dhankiisa wax ka weydiiye waxaa la filan karo ayaa xusay in wax wanaagsan la filan karo islamarkaana ku xidhay shardi ah haddii xukuumaddu ay wax ka barato sanadkaasi waxaan isleeyahay wax badan oo wanaagsan baa la filan karaa haddii eh, xukuumaddu ay wax sanadkii imika wax ka barato sanadkii dib u qiimayso oo ay dib u fadhiisato oo ay tidhaahdo maxaa hor u socday maxaa qabi ah maxaan bilaabin aad buu mahadsan yahay wariyahayaga cabdixakiin shirwac aynu gudagalno barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ay ka qaybgelayaan xildhibaan xuseen axmed caydiid oo ka tirsan golaha wakiilada somalilan kana mida hogaanka xisbiga mucaaradka ah ee wadani xildhibaan maxamuud jaamac warfaa oo ka tirsan golaha wakiilada ee somalilan islamarkaana ah guddoomiyaha golaha dhexe ee xisbiga talada haya ee kulmiye iyo cabdinaasir maxamed xasan buuni oo ah guddoomiye ku-xigeenka xisbiga mucaaradka ah ee ucid waxaanu sidoo kale rajaynaynaa inuu nagu soo biiro maxamuud warsamo jaamac oo ah afhayeenka madaxtooyada somalilan oo cilad xagga farsamada telefoonka daraaddeed aanaan weli haynin waxaa hadalka ku hormaraya xildhibaan maxamuud jaamac warfaa guddoomiyaha golaha dhexe ee xisbiga kulmiye maxamuud ku soo dhowow barnaamijka sahra horta waan salaamayaa bahdiina qoyska iyo saaxiibadeeda xuseen iyo naasirba waan salaamayaa doorashadii kadib waxaa dhalatay xukuumad xisbiga kulmiye uu dheliyey guusheeda xukuumaddu ballanqaadyo badan oo ay dadka u samaysay oo ahaa inay haddii doorashada ay hesho ay qaban doonto howlaha ayay ku tallaabsatay for example waxaa jiray toddoba tiir oo ay ummadda u ballanqaaday oo kamid ahaa barnaamijkeedii siyaasadeed ay ku hawlgelaysay uu ku hawlgelayay xisbigu oo arrimaha bulshada kamida dhaqaalaha kamida siyaasadda arrimaha dibadda kamid amniga iyo nabadgelyada kamida garsoorka kamid iyo cadaaladda waxaa kamida horumarinta iyo maaraynta iyo maamulka wanaagga kamida dagaameynta iyo isbedelka cimilada aan idhaahde ayaa kamida marka barnaamijkaa ay uu ku hawlgalay xisbiga kulmiye ee uu codka dadka kaga helay ayay dawladda maanta jirtaana ku bilowday for example haddaan kasoo qaato arrimaha bulshada oo kale waxa aan kasoo qaado waxbarashada oo kale waxay dawladdu markii u horreysay samaysay in ardayda dugsiyada hoose dhexe ay u samayso buugaag daabacan oo waad garan karaysaa dugsiyada hoose dhexe kama yara ilaa saddex boqol oo kun oo arday kama yara oo bilaash lagu siinayo waxay ahayd markii u horreysay ayay dawladdu kun iyo boqol macalin ay shaqaalo rasmiya ka dhigtay marka arrimihii bulshada iyo howlo kale oo badan oo sida caafimaadka oo kalea Waan gartay.
haddii eelaban kuuran yahay biyaha oo kale oo arkaysa hargeysa caasimadii biyigelintii si wanaagsan bay u socotaa waynu u soo noqon barnaamijkii ko kolba meel baa ay taagan tahay anaguna xiisbaha waan kula soconnaa waan gartay aad iyo aad baad umahadsan tahay maxamuud waan kugu soo noqon doonaa guddoomiye ku-xigeenka xisbiga ucid maxay adiga kula tahay eh, sanadka doorashadii kadib maxaa iska bedelay somalilan waxaan oo aragnaa horta dee walaalkey wuxuu ka hadlay eh, guddoomiyaha golaha dhexe ee xisbiga kulmiye inay qabteen eh, arrimihii bulshada oo tacliintii oo kale u soo qaaday haddaan intiisa aan ka jawaabo horta marka uhoreysa somaliland maanta ee ma- ee halka ay waxbarashada marayso maalin horta ay ka liidataay eh, ma jirto waad ogtihiinoo eh, waxbarashadeena somalilan maanta eh, waxa weeye bareefadada iyo iskuullada bareefadka xoog badan eh, xataa madaxda dawladda kuwa bareefadka ah caruuradooda caruurtooda geysata eh, waxa weeye wasaaraddeenu waxa u qaybsan tahay wasaaradda waxbarashada iyo qeybta tacliinta sare waxaad ogtihiin tacliintii sarena jaamacaduhu siday u tira bateen eh, qaar badan eh, xaaladooda laga dayrinayo waxaa jirtay commission tacliin sare oo xukuumadda kulmiye hore ay dhistay kuwana ay dhiseen Eh, waad ogtihiin in commissionkii tacliinta sare maanta ay noqotay goob aan loo eegin iyaa tacliintii sare u hela ay noqoto goob uu madaxweynuhu ku naasnuujiyo kolba qofka uu xilka ka qaado oo de isku jaandhayti maalintii dhaweyte wasiirra uu xilka ka qaaday ayuu geeyey tacliinta sare isagoon u helo eegin laakiinse si aynaa saaxiibada kaaga tegin ayuu halkaasi u geeyey marka waxaa muuqata dee in goobtii tacliintu ay noqotay goob siyaasiya oo dad lagu naasnuujiyo isla mar ahaantiina ay xil kusii sugaan marka anagu lama qabno in tacliinta ay wax ka qabteen waad mahadsantahay cabdinaasir waxaan u gudbayaa xuseen axmed caydiid xuseen haye aragtidaada sanadkaa hadda waxaan leeyahay dhibaatooyinkii taagnaa markii xukuumaddana timid ee musuq maasuq lahaa ee sicir barar lahaa ee ku dhaqan la-aanta sharciga lahaa ee nabadgelyo darrada lahaa ee kala fogaanshaha bulshada lahaa ee siyaasadii arrimaha dabadoo lagu khasaaray oo lagu feelgaroobay lahayd waxalo waxaasi qodobadaasi wax ka qabashadeedii dee dee way fogeyn sicirbarka maanta halku barya waa ognahay maxaan ku idhaahdaa musuq maasaqi sidii uu berigii hore ee dee kulmiya uu meesha u joogay maantana waa kulmiya u sida cabdinaasir sheegay kulmiyuba kulmiya bedelay musuq maasiqii lagu wareejiyey maxaan ku idhaha halbowlayaashii dhaqaalaha ee dalka ee deked lahaa ee airport lahaa ilaa maanta heshiiskeedii lama hadlo ilaa maanta wixii naynoogu ballan qaaday hay-adda aynu ku wareejinay maamulkeeda oo lacagteedna ka soo baxda halkaa dekedeedii lacagta ka soo baxda dhayli xawiilata mooyaane wax maalgashiyahoo la geliyo oo lagu soo kordhiyo ilaa maanta lama hayo ma lama hayo maxaan ku laha berber corridorkii la ballan qaadi jiray lama hayo dekeda ballaarinteedii lama hayo maxaan ku dhaha airbor cusub baa la dhisayaa wax alla wixii ummadda lagu maaweerinayay lama hayo sidii heshiiskii heshiiska xeerkii loo raaci lahaa ee maxaan ku dhaha xeerka maalgashiga loo tiray ee ashkhaas loogu dul dhisay oo hebel baa awoodda ah iyo maanta la gal ahayd ee xaqalqalinka looga qaatay ee maxaan ku dhaha guddoomiye xisbiga kulmiyana kolel ku tegi jira ee loo tusayay inuu yahay successorka hadhowto heshiiska sii wadaya arrintu dee waa halkii un baa badnadigu taagan yahay heshiis caddan lama hayo taasi waa taa sicir bararkii milyan iyo dheeraad buu marayaa wax ka kordha mooyana wax ka soo dhaca lama hayo waan gartay aad baad mahadsan tahay xuseen aad iyo aad baan kuugu mahad celinayaa waxaan imanayaa maxamuud jaamac warfaa maxamuud waad aragtaa waad ma wad dhegeysanaysay dooda labada mas-uule kale marka maxaad kaga jawaabaysaa eedahaasi
doodaha iyo eedaha waa doodo iyo eed waa eedaha soorta saliya raasoona ma laha for example xuseen wuxuu ka hadlay iyo naasirba waxay ka hadleen waxbarashada waxbarashada waa anigan kuu sheegay waa markii u horreysay ee kun iyo dheeraad macalin rasmi loo shaqaaleeyey waa markii uhoreysay buugaagta saddex boqol oo kun oo arday loo daabacay waxbarashadu iyadu waxay maraysaa boroseskeedii maraysaa muddo sanadada waad garanaysaa sahraay waxaa lagu qaban karo iyo hawsha baaxadda ay leedahay waan gartay aad iyo aad baad umahadsan tahay waxaan imanayaa cabdinaasir cabdinaasir waxaad tilmaantay waxbarashada marka la eego somalilan intii ay soo jirtay weli may dhicin in ardayda buugaagta iyo qalimaanta ay wax ku dhiganayaan dowladdu kafaalo qaado marka miyaana idiin muuqan inay tahay horumar ama dhiirigelin ardayda lagu dhiirigelinayay inay dadkii danyarta ahaa carruurtoodii iskuulka usoo diri karaan xukuumaddan iyo tii ka horreysayba inay war sare oo caalamiya gaadhsiiso waxbarashada buug iyo qalin baanu ka bixinay maanta somaliland xukuumadda jirta inay lasoo fadhiisato maaha intaa iyo in ka badan baa waajibka dawladnimo iyo uu saarani uu yahay lakiin waxaan walaal kuu sheegayaa marka u horeysaba in xukuumaddan maanta joogta ee kulmiye abid xukuumad waxa weeye maalintii madaxweynuhu golihiisa wasiirada uu dhisay ummad oo dhan sas baa ku dhacay marka waxa weye maantana meesha ay wax ka sida yihiin de madaxweynuhu waa shaksi laakiin garbaha uu ku duulaayay waa kaa baniidkiisa ama golihiisa fulinta ee wasiirada golihii wasiiradan meesha jirin golaha wasiiraduna waxay madaxweynaha wax ku kordhiyaan way wax qabtaan maanta wasiir wax qabanayaaba horta ma jirto wasiir kastaa wasaaraddiisu fadhiya wuxuu kuleeyahay intaasaa lai cayimay decision ma gaari karo waxaad moodaa nidaam inagu cusub oo waxa weye dictatornimi iyo inuu waddanka yimiday oo wasiirka la magacaabada inuu wasaaraddiisa u madax banaanaada ahay madaxweynahana report gareeyo wixii ka xoog weynaadana madaxweynaha u sheego war haddii makiinad yar maanta wasiir soo iibinaya madaxtooyada ilaa laga soo fasaxo ma jirto dalkii siduu u dhaqaaqaya wasiirra cabsanaya oo habranaya oo madaxweynihii ka cabsanaya ayaa maanta yimiday madaxweynaha maanta jooga iyo xukuumaddiisa waxaanu kula talinaynaa waktiga kuu hadhay afarta sane ee kuu hadhay inaanu labada xisbi ka qayb qaataan inaan kala talino halkaa ciddaa gee halkaa ciddaasa ku habboon marka madaxweynuhu waxa inuu ka qayb geliyo xisbiyada weeye maxaa keenaa laakiin iminka waxay noqotay inuu wasiirkii information kasoo qaadi kari waayo bulshadii uu ku xidhnaa oo uu cabsanayo oo xataa hadduu maanta xog ka soo gobolka togdheer ama gobolka awdal ama gobolka maroodijeex ama gobolka sanaag ama gobolka sool inuu madaxweynuhu u gudbin kari waayo cabsi darteed wax laga cabsoonayana lama ya marka xukuumadda maanta jirta waxa weeye inay ummadan iyo dalkan sidan u dhaanto kowna waxa ugu ugu horeeya xukuumaddan ay ku fashilantay waa wadajirkii ee dadka iyo isku hayntii ummadda waan gartay aad baad umahadsantay cabdinaasir haddii dhegaystaad iminka nagu soo biirtay waxaad dhegaysanaysaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka ee v o a oo toddobaadkan ku saabsan hal sano oo ka soo wareegtay doorashadii madaxtooyada somalilan iyo aragtiyaha kala duwan ee laga qabo muddada sanadka waxqabadkii xukuumadda waxaa ka qaybgelaya xildhibaan xuseen axmed caydiid oo ka tirsan golaha wakiilada ee somalilan kana mida hogaanka xisbiga mucaaradka ah ee waddani xildhibaan maxamuud jaamac warfaa oo ka tirsan golaha wakiilada somalilan islamarkaana ah gudoomiyaha golaha dhexe ee xisbiga talada haya ee kulmiye iyo cabdinaasir maxamed xasan buuni gudoomiye ku-xigeenka xisbiga mucaaradka ah ee ucid waxa ay noo suurtogeli weyday inuu barnaamijka nagala soo qayb galo afhayeenka madaxtooyada somalilan maxamuud warsamo jaamac oo cilad xagga farsamada telefoonka ah darteed ay noo suurtogeli weyday in aanu leynka soo gelino ku soco maxamuud jaamac warfaa waan maqlayaa dooda saaray koley horta ninaaskiisa lagama xaalsiiyaa layidhi xukuumadda maanta jirtaa nabadgelyadana iyadaa gacanta ku haysa isku soo dhawaanshaha dadka iyo midnimadoodana iyada ayaa gacanta ku haysa habeen iyo maalin kama fadhiisato golaha wasiirada ee uu madaxweyne muuse bixi doortay waa raggii uu u arkay inay la shaqayn karaan waana rag aada iyo aada nin waliba booskiisa ugu mudan yahay loomana dikaedgareeyo loomana dhaafo shaqadooda iyaguna had iyo habeen from toddobada ilaa labada waa wasi waxa weeyaan dawladda keliya si ay wasiiradoodu shaqeeyaan ee xafiisyada fadhiyaan ilaa labada duurnimo ay ku gaadhaan horta taasi waa taa arrimaha kale ee aan waxaynu ka hadlaynay sahraay waxqabad sanadeedkii baynu ka hadlaynay oo ay doodeenu dalka ku haysay waxqabad sanadeedkan xukuumadda kulmiye waxay samaysay mashruuc la yidhaahdo shaqo qaran la yidhaahdo kun iyo shan boqol oo arday bay u samaysay inay hareyso sanad walba oo ay ku tababarto halkaa oo dabeedna ay kun iyo shantaa boqol sanad ilaa laba sanadood ay ummadda u shaqeeyaan oo ay ugu shaqeeyaan shaqo qaran mashruucaasina wuu hirgalay waxaad og tahay oo kale in la sameeyey kaydad kayd raashin baa la sameeyey dawlad aan kayd lahayn dawlad maaha kaydka raashinka dawladdu waxay maalgelisoo kale mashaariic mashruucii wajaale waxay usama u qotay kun iyo shan boqol oo higtar higtar bay uqotay xaaxi sagaal boqol oo higtar bay uqotay beer toddoba boqol oo higtar bay uqotay ilaa dad gaadhaya sagaal kun oo qof oo danyara waxay uqotay beeraha bilaash baanay uqotay dalagyadaas soo gu'i doonta dawladdu iyada oo ka duulaysa inay xagga raashinka iyo iskaga filaanto iyo iyo wax soo saarka waxa dalagyadaa ay soo saarayeen dadkaasi waxa ay dawladdu way ka iibsan doontaa dabeedna kaydkeeda raashinka ah ayay ku samayn doontaa dawladdu waxay kaga qabatay haamihii shidaalka kaydka shidaalka dib bay ula wareegtay waxay kaloo la wareegtay madaarkii amnigiisii iyo magaranaysaay haydaan jardiinooyinkii quruxda bilicdiisii oo dhan way la wareegtay waxay kaloo ay dawladdu dhistay dariiqii wajaale ilaa hargeysa oo lixdan kilomitr ah qandaraaskiis waa la bixiyey waxaa kaloo aad og tahay in berbera dekadii berbera maalintii dhaweyd madaxweynaha iyo ninkii d b wan u sareeyey ay halkaa ku kala seexdeen heshiis inay hawshii dhaqaaqdo waxalaali wixii mashaariicda ahaa waa la birgareeyey deg deg bay u bilaabi doonaan ilaa balcag afar boqol oo milyana ayay gelinayaan dekadii iyo hawlaheediina way noo bilaabmayaan berbera corridor jidkii dheeraa isku xidheeyey wajaale ilaa berbera isaguna waxa weeyaan waa la bixiyey mashruuciisii dawladdu runtii badan oo ay qabatay oo magaranaysaa ay gacanta ku hayso way jirtaa biyihii hargeysa wejigii labaad baa imika socda halaali wax istaagay may jirin wejigii labaad baa socda waan oglo tawaangidii beebabkii wixii oo dhan waa wada diyaar kolley soomaalidu waxay ku mahmahdaa saca aan dayta dhalaynin unka kama maqlo marka anu waxaan u arkaa nimankan macaaridka ah ee eedahan samaynaya inay yihiin raja la-aan ay ka tahay aan waxba islahayn dabeedna ay afkun kaga hadhay inay eedo beena oo aan macnayo lahayn oon saliyo raadsoon lahayn inay marmariyaan dawladda aad baad u mahadsantahay maxamuud jaamac warfaa waan kugu soo noqonayaa waxaan u baaqayaa xuseen axmed cidiid xuseen waad maqlaysay dood barnaamijkii siyaasadeed maanta inuu dee noo akriyo halkan ma yaallo ee sanad maxaad qabatay baa taalla sicir barar hal milyan dhaafay baa yaallo ee maxaad ka qabatay xukuumad baadu tahay inaad timaadaayo ummaddu dareeto oo nolosheedii baa qiriqiir ku jirta eh kuwax ka weyn oo la qaban lahaana ma jirta nolosha ummadda eh maxaad ka qabatay baa taalla maanta milyan iyo boqol iyo dheeraad ayaa lagu sarifaya boqolkii dollar maxaad ka qabatay baa taalla musuq maasaqii weli maxaa ku dhaha dekeda hantideedii ku wareejisan tahay bay ku makan tahay weli heshiiskeedii lama hayo eh wixii ummadda beentii lagu akriyayay lalahaa airport kalaa la dhisaya iyo deked baa la dhagax dhigaya iyo maxaa ku dhahdaa maxaa ku dhaha berbera corridor baa la dhisaya lama hayo ee maxaad ka haysaa sanadkaas iyadana maxaad ka haysaa maxaa ku dhahdaa ku dhaqankii maxaa ku dhahdaa sharciga xukuumadan uu ku hadlaya baa sharcigii ayaa sharciga dhaafsiisan oo waxa weeyaan isxeer baa jira uu xildhibaan u yahay oo uu baaskareeyey oo structureka xukuumadda sheegaysa oo structur aan structurkii ahayn baa lagu soo dhigtay dikreeto madaxweynaha lagu buriyey xeerkii gacantuu u taagay maxamud xeerkiina wuu jeliyey mar hadda heekada ku dhaqankii sharcigu meed shibaalkii baa ayaa ayaa lacag la saaray bileed namarkii baa lacag la saaray cashuurihii baa la kordhiyey iyadoon awood loo lahayn mee sharcigii ku dhaqankii lagu sharciga lagu dhaqilaa mee ummadii loo turi lahaa qaadi kari lahayd mee xildhibaanna wuu u yahay maxamuude mee mas-uuliyadiisi meeday uu oran lahaa lama kordhin kara ee dastuurkaa sheegaya inaanu wasiirku cashuur kordhin karay uu oran lahaa meeday ku dhaqankii sharciga harkaasaa laga yahay xoolaad baa la yidhi de waxaan ku yidhi soo noqnoqoshadaa uu ka hadlayo arrinku uu weyne baa la yidhi ama arrinaan meesha ku jirin baa lasoo gelinaya ama mid meesha ku jiraa laga saaraya mar walba xukuumaddu heshiis bay gurudaa ummaduna way isugu tagtaa marka la xiraya hanjabaad baa lagu daraa oo la yidhahda ciddii dambe jabisa sidaa iyo sidaasaa laga yeelaya imise goor buu jabay oo xukuumaddu inay bilkaa bilaa'ilka tahay la arkay oo ay irbad maxaan ku dhahday maxaan ku dhaha sideed ka ridi kari lahday oo ay ciddii jabisay wax ka qaban kari lahday oo qof ka soo xiri kari lahday maalin dhaweyd intii heshiiskii dambeeye laba arrin baa dhacay nin wuxuu galay puntland buu galo waa laga soo qabto waa la wareejiyey kii kale ee dhinaca kale ahaa ilaa imika lama hayo xukuumadduna meelay kaga maqan tahay garan mayno heshiisku hadduu dee maalin walba nin gacantiisa ku qaato oo xukuumaddu qaban weydo soo inuu burburayo la garan maayo kii dhumaya shalay in laga soo hoydo baa imika dawlado kale gacanta ku haya oo inagu weliba lagu eedaynaya mararka qaarkood xukuumadda qaarkeed eeda loo soo jeedinaya oo aaminkeedba ka baxay ina ummadii marka hore ay xukuumaduhu dhexdhexaadin jireen ee arrinkeeda geli jireen inay maanta u garqaadaan ba ay ka baxday aaminkeeduna ka baxday marka waxaan leeyahay war xukuumadda uu ka hadlayo maxamuud waa taa waa runtii na cabdinaasir buug iyo qalin barayfadkaa lacagta qaadanaya lacagta lagu siinaya macallinkii wanaagsanaaba tagay buu ayuu ayuu ayuu ku faanaya xukuumadda mas-uuliyadda ay ummaddan u haysamaaday ee danyarta iyo ummadda inuu danaysa ahay dhalinyarada soddon jirka ee iyagoo waaya arag noqonin oo aan maxaan ku dhahdaa siyaasadda kusoo korin in maanta booskii siyaasiga ahaa oo ritaarka ku geli lahaa lagu markiiba la geeyo oo haddana sidii kuwa imika u horreeye la dareeriyaba sanad intaanu joogin haddana la dareeriyo oo dabeedna meelu ku hagaago uu gara waayo waa kaa bayloodkii qaranka biy biyadhaaminaya noqday dee dee taasay maraysaa waan gartay xuseen waad mahadsantahay waaheed ahaa marka laga dhigo wasiir waan gartay ee marka haddana afgeliga inuu madaxwaaheedka ku noqdo ma sharaf baa mise waa sharaf daro muxuu soo hoyi muxuu soo kordhiyey waan gartay xuseen agaasimayaashii maanta nin soddon jir kuma jiro waa wada dhowr iyo labaatan jir waan gart waan gartay xuseen xuseen aad iyo aad baad u mahadsan tahay dabcan bulshada waxaa jirta qeyb ogol in dhalinyarada laga qeyb geliyo maamulka oo xilalka wax laga siiyo sidoo kale laakiin halkaa maaha heer bay leeyihin dee dhalinyarad waay aragnimo inay ku gaarhaan hadda waa ku horreeya waktigoodii o dham waa dambeeya anu waxaan qabaa qofka halkii uu ku ritaayir garoobi lahaa lagu qoraa igu beene maysi daanu manaynaya taa sahraay adigoo soddon jira maanta haddii halkaad ku ritaayir garoobi layd inta lagu qoro oo weliba xaq loo leeyay inaad goobtii la doona lagaa qaadi karo oo teerab shaqo aanad lahayn oo sanad intaana gaarin lagaa bedeli karo waxbaa lagu yeelo waxba laguma tarin waad mahadsantahay xuseen waxaynu u daynaynaa inagu shaqada ay qabtaan bayna khusaysaa madaxweynuhu isagaa u madax banaan cidda uu dooranayo ama uu shaqada u diranayo waxaan waan kugu soo noqon doonaa xuseen axmed ciidi kasoo dhicin aqoonteed ba lahayn maxaad kama filaysaa waan garta aad baad u mahadsan tahay xuseen waxaan imanayaa maxamuud jaamac warfaa si fiican baad u dhegaysanaysay dooda xuseen axmed caydiid iyadoon wax shaksi ah baara iyo arrin shaksi ku wajahanay aanay jirin dooda iyo araa'da unbaad maaragtay jawaab ka bixinaysaa maxamuud ku soco
horta waxaan ka xaal marinayaa dhalinyarada aqoon-yahanada waa nimankaan madaxa soo baxay waa niman digsiya haysta waa niman mudan waa niman uu madaxweynuhu xushay waa niman la shaqayn karaya umaad kale ummadana nin waliba xafiiskiisii wuu u joogaa xilkii ummadda u hayayna si wanaagsan ayuu u gudanaya anagu xukuumadda haddaan nahay kulmiye ummaddu waxay noo dhimatay inaan waxu qabno waxqabadkii ay aanu ugu ballan qaaday inaanu qabano ee caafimaad leh ee waxbarasho leh ee biyo leh ee dariiqyo leh ee amni leh waanu u haynaa si wanaagsanna waanu haynaa si wanaagsanna way nagu socotaa wax difference oo u dhexeeya xukuumadda iyo shacbigeeduna oo daliilo dhalinyaradu barnaamijka iyagay ku jirtay in dhalinyarada taro loo soo qaado oo iyaga la taageero oo magaranaysaay nuuran loo sameeyo ayay ku jirtay waanu hirgeliyay madaxweynuhu arrimaha masalan uu ka dhawaajiyey ahaa masalan xisbiga wadani haddaan ka hadlo arrimaha amniga oo kale xisbiga wadani wuxuu taageeraa oo aan qarsooneyn ninka halkaa u baxay ee caare la yidhaahdo ee afarta inan ku haysta xisbiga wadani ayaa taageero maalin keliya ta may cambaarayn oo may oran ninkaasi halkaa waxay waa qaranduris dalkeenu waa dimuqraadi qof waliba wuu hadlaya seebaba kaa maanta hadlaya ee dhaliilaya ee wuxuu doonaya waxaan u gudbayaa cabdinaasir cabdinaasir maxamed xasan buune haye dhinacaaga gabagabadii barnaamijkana waynu ku dhownaha walaal horta waxaa habboon annagu waxaan jecel lahay labada xisbi mucaarad haddaanu nahay in xukuumaddu guulaysato si waxa weye xisbiyada qarankuna ay hawlahooga qaranka kaga beegan mar walba u qabsadaan xukuumaddu inay guulaysato waxaanu ka jeclaan jirta sababtoo ah dalka iyadaa hogaaminaysa hadday xukuumaddu guulaysato dalkiibaa guulaystay marka walaal waxaa muuqata waxba qoladan kulmiye ee ku adkaysanaysa sanad waxbaan qabanay waxba may qabane intii ay ugu yimaadeen baaba ay wax kasii dhimeen madaxweynaha maanta joogay waxa weye dalka gudihiisii waxau sanad buu ku dhowy gobol uu weli tegay oo waxa weeyaan uu bulshadiisa xugugaal usoo noqday ma jirto wasiirkiisa daakhiligu laba dhacdo oo bariga ka dhacday mooyaane meeyaradii dalka oo la og yahay iyo golayaasha deegaanku maanta halka ay marayaan indhihiisa kuma soo arag musuqii baad arkaysaa waxaasoo dhan baa muuqata waxaasoo dhanna foogjignaan baan u leenahay ku daawan mayno kulmiyaha maanta jooga inuu dalka sidaa uu kusii wado kuma daawanayno waanu ka qabanaynaa annagu xisbi ahaan markii u horreysay waxaanu sheegnay iminkana aanu sheegaynaa war somaliland wadajir bay wax ku tahay qaranka somaliland waanu difaacanaynaa laakiin bulshada somaliland cid ka midihi marka ay wax qabato waxaa dawladda la gudboon inay dadkeega la fadhiisato inay dadkeega maqasho inay hadday gar leeyihiin garta siisa haddii kalena qaanunka dawliga ay ku fuliso laakiin in la idhaaha hebel iyo reer hebel halkanay u baxeen iyo waxa weeye xisbaa ka dambeeya iyo waxaas waa liidashada kulmiyaha maanta joogaaye waxa weye markii hore macaaradka ahaayeenna ay sidaa unu yooyootami jireen war dalka idinkaa hogaaminaya xukuumad baa tidin dhiibay dadka hala yooyootamina sidii dumarka camber ha ugu soo fadhiisinin oo kan laykeer laydhaha haynine dal baa laydin dhiibo hogaamiya oo jabhadaha soo xereeya hadday jiraan oo waxa weeyaan ummadiina mideeya oo xisbiyada tala wadaag la yeesha oo exbayarka ka saara golayaasha sharci dejinta ee maanta fadhiya oo wixii layni idmaday doorashaa kamida si ummadda wadajirka uusoo noqdee doorasho qabta oo ka baxa waxa weeyaan waxaanad mar walba ku hadaaqtamaysiin haddaad biyo wax ka qabateen biyo maba jiraan waa wixii laynii doortay haddaad waxbarasho wax ka qabataan maba jirto iskuuladii bareefadka kaalmaha ugu horreeya tacliinta sare ka gale e maxaad maalin kale atay iskuul dawladeed baa kaalintaa kusoo dhawaaday ama ka labaad ama ka saddexaad gale loo odhan waayo waxa waxba kama jiraan wakti dambe oon xukuumadan sii siinaynaana ma jirto labada xisbi talay wadaan deg deg baa laysku ayaa sanado dambe naga sii lumi maayaan kala qaran baa la gaadhaya oo dalkan lagu hogaamin doonaa kulmiyana isku hadlayn maayo golayaal sharci dejin oo exbayera iyo waxa weyan maxkamad sare oo maalin walba la booqdo dadka loo tuso in hay-ada la dhisanayo oo waxa weeyaan loogu digtaytargareeyo axsaabta qaranka ma soconayso kulmiyaha maanta jooga hadduu siduu wax u wado wax ka bedeli waayo axsaabta qaranku waxay qaadanayaan duurkooga dastuuriga ah oo ah inay ummadda badbaadiyaan oo isku keenaan ummadooda waa madsanta cabdinaasir kulmiyaha maanta jira dalka ha hogaamiyo hana ku hogaamiyo tudta toosan axsaabta qaranku markaa way aamusayaan Waad mahadsan laakiin waan fadhiyaynaa oo fadhiid baan nahay dadkuna hana daawadaan xisbiyaduna waxa weye wayn waynu noorgaraynaynaa mid laga yeelayo kulmiye maaha waan gartay cabdi naasir waad mahadsan tahay maxamuud jaamac warfa gabagabadii barnaamijkana waynu ku dhownahay dhaliilaha een, xisbiyada mucaaradka idiin soo jeedinayaan waad aragtaan xisbi xaakimkii iyo dowladdii ka dhalatayba ee maxaa idiin qorshaysan sidaad waxu wadaan ma ku qanacsan tihiin dhaliilaha laydiin soo jeedinayaa ma yihiin kuwo jira oo u baahan tihiin inaad saxdaan arrimahaasi dhinacaaga saxraay horta eh, taasi waa mid aanay waxba ka jirin Eh, shacbigaana makhraatiya oo dee shacbigaa soo doortay waxay shacbigu codka intaan leeg ku siiyeenna waa kalsooni ay qabaan oo ay adkayeen in uu mudane muuse bixiyo xukuumaddiisu waxaa keliya ee maanta eh, dhibkaa ka saari kara waddanka eh, ay ay ay tahay waana la qabtay waana eh, lagu jiraa Eh, mid baan kuu sheegaya sahraay horta mucaaradnimadu soo maray oo anugu dee xisbigii macaradkaaya kulmiyaan ahay laakiin waxaan leeyahay war anigu waxaan ogaaday sidii berigii aan mucaaradada ahayd inaan sidan ka wacan tahay ma diidanin dhaliilaha ay soo jeedinayaan wixii ka jira laakiin wixii aan ka jirin waxa weeye mid afka baaka weyn musuq maasuq buu sheegay xuseen wasiirka cadaalad buu soo maray musuq maasuq ugu badnaa wasaaradiisuu ka dhacay labadii inan is ag fadhiyay midna uu dhalay midna eh, saaxiibkii ahaabuu u kaleexdo midkaasaanle ciidankaasi u taatoray midna uu cidlo kaga tegay labadii gabdhood ee isag fadhiye midna inantiis ahayd midna ay- ayuu midna customka geeyey u wasaaradda maaliyadda ka shaqaalay tii kalena ag fadhiya markaa musuq maasuq isaga gurigiisuu yaalaa iyo eex iyo qaraabo kiilba anu waxba ka oran maayo taa laakiin eh, eh, de indhihii fayoobi way arkayaan indhihii fayoobi way arkayaan waxa uma sanadkaa waa muddo yaroo kooban sanadkaa xukuumaddu waxay ku tallaabsatay waxqabad rasmiya oo ay ummadii u xil saaratay in mudane muuse bixi madaxweyne u noqdo ay arkayaan oo ay ku kalsoon yihiin baan qabaa anugu waad mahadsan tahay sidaad noogu soo koobtay Eh, xuseen axmed cadiid baan rabaa inaan wax ka yar soddon seken inaan siiyo maadaama oo arrin shaksiya oo caruurtiisa ku saabsan aad ka hadashay maxamuudow Eh, su-aal baan ku weydiinayaa eh, intaanad soo gelin xuseen axmed cadiid ma jirtaa caruuraad dhashay oo een, ama taliyo la gaashaanlo laga dhigay ama taliyo ama wasaaradaha dowladda laga shaqaalaysiiyey iyada oo dadkii la midka ahaa siduu maxamuud sheegay aanad waxba shaqaalo siinin caruurtayda mid baa maaliyadda ka shaqayso oo customka joogto oo dalka oo dhan imtixaan laga qaadinaya dabareerka u gashay boorkaa lagu soo dhejiyay hay-adda shaqaalaha iyadoo number eight ah sida ay tahay baa haddana wasiirkii meesha joogay uu ka tegey inuu shaqaaleeyo isagoo labaatan qortay markaan ugu tegayna intaydu eerka gashay maxaad loo shaqaynaa weydina uu koob iyo labaatan kaga dhigay sheeka dhacday bay ahayd soo weydiyay hay-adda shaqaale inay number eight ka gashay inantay inanka gaashaalaa noqdana de anigu ciidan ma qoro ciidanka dee maan haysan madaxna umaan ahayn ciidanka raggiisa qoriyi madax buu lahaa dee qoriyi buliiska sida loo qoro oo kalea loo qori jiray taasina dee aniga iima oolin caruurtayda aqoonteeda meesha ku tagto jaamacaday ka wada baxeen mastery degree bay wada hayeen badidood haystaan ma garat jaamacaday qaar ka dhigeen oy dhiin ka wada yi- ka yihiin marka caruu- caruurtaydu dee xaq bay leeyihiin ay xuseenna ma qorin midnaba ma qorin wallaahi taa aan ku leeyahay imtixaan bay gashay intay imtixaan wasaaraddaydaaan u diiday inay gasho imtixaan wasaaraddayda ayaan u diiday inay gasho oo kolleyba waxaa la odhan doonaa xuseen baa qoray taydaan u diiday weydii agaasimihii guud ah xilliga cadaaladanu halkaasa ka jooga sidiisoo kale aan u leeyahay waan gartay marka haddaan halkaas su-aal kaa weydiiyo mar haddii caruurtaadii oo dhalinyaro ah oo waddanka wax ku bartayba ay shaqooyin heleen oo ay mas-uuliyiin ka noqdeen ama kastamkii ha noqoto ama ciidamadii ha noqoto maxaad u dhaliilsan tahay dhalinyarada kale ee madaxweynuhu ama agaasimayaasha ama wasiirada u magacaabay anigu waxaan ka hadlay dadku waxay u baahan yihiin dalku dee dhaqan buu soo lahaan jiray agaasimo guud weligiiba wasaarad kasta ninka ugu ugu khabarsan buu ahaan jiray continuity wax la yidhahdo soo jireenaba ayaa ayaa ayaa laga doonayay aqoonta iyo waaya aragnimadaa lagu dhisaayay horta taa looma raa gabagabadii barnaamijka ayaynu maraynaa anoo kugu soo noqon doono hal mar bal waxaad ii soo koobtaa dadka ku dhegaysanaya hadday noqoto dadkii u codeeyey xukuumadda iyo xisbiga kulmiye iyo haddii ay noqoto dadkii ka codeeyey oo dhammaan maanta madaxweyne muuse biixi uu u wada yahay madaxweyne ee waxaad u sheegi karto ee aad la qabtay waxa soo socday la qaban doono waxa aad odhan karto doorashadii waa laga faa'iiday adoo si kooban noogu soo dulmaraya waad mahadsantahay sahraay kolley waxaa jiray qaabyo ay ay sameeyey xisbigu oo ahaa inuu dee fikir gelin doono arrimaha noocaasa ummadana uu qaban doono sana muddadii sanadka ahayd ee xukuumaddu jirtay waxay qabatay mashaariic aada iyo aada u badan ayay qabatay oo ay hili- for example jidkii isku xidhayay ceerigaabo iyo burco isku xidhayay waxay ku biirisay ilaa eh, sagaal iyo konton kilomitr ayay ku biirisay jidkii sukaraq ilaa laascaanood oo lixdan kilomitr ahaa way dhamaystirtay Eh, waxaa kale oo ay en, en, en, waad ogay duufaantii ka dhacday xaggan galbeedka ee saqar oo baabi'isay jidadkii iyo wadooyinkii iyo xoolihii iyo wixii oo dhan taasina isla mar ahaantiiba dawladdu gacantay ku qabatay dariiqyadii way hagaajisay dadkii way dejisay way magaranaysa wixii xooluhu ka baxeen raashin iyo iyo waxbaa lala gaaray markaa iyaduna meel fiican bay arrinkaasi maraya marka en, waxaan soo koobi kara maaha oo halkan magaranaysa ee aan ku soo koobi karo mashaariicda xukuumadda u ballan qaaday inay arrimo eh, u qaban waxaan soo koobi kara maaha for example oo kale ood weylo oo kale iyo nawaaxigeeda waxaa laga qoday eh, so ilaa afar ceel oo biyood baa laga qoday ilaa dhaaman biyood oo kaydad biyana waa laga qoday marka waxa weeyaan en, hawshii ay ummaddu u idmatay xukuumadda xukuumaddu way ku taagan tahay way haysaa en, sanadkaa intii u hirgashayna en, waxa weeyaan way u hirgaleen waxa- waxay ku jiraan processkii bay ku jiraan oo wax gacan lagu hayo waxna way soo hirgaleen intaa iyo in ka badana muddo dheer baa san- waa sanadkiina ugu horreeyey afar sannadood oo kalaa noo horsan roob maalin laguma dhisin waad mahadsan tahay waxaan u imanayaa cabdinaasir buuni Eh, cabdinaasir waad maqlaysaa horta walaal eh, aad baad u mahadsan tahay Eh, annagu xisbiyu cid ahaan taariikhdayda waxaa lagu yaqaanaa inaanu mar kasta garab istaagno arrimaha qarannimada somaliland kulmiyihii hore wuxuu bilaabay eh, arrimihii mashaariicda oonu arrinta kaleeto aanu ku kala duwanaynay ahayd xisbigaanu walaalahana ee wadani oo ahayd eh, marsada dekeda berbere maalgashigeegii d b wall waanu garab istaagnay xisbi ahaan Eh, si dhaweyte eh, waanu garab istaagnay waan xafladiina waanu joognay eh, heshiiska lagu kala saxeexanayay ee wax xukuumadda kala mid baanu nahay ummadda iyo dalka horumar u ah laakiin waxa weeye xukuumadda maanta joogta walaalkay maxamuud waxaan jeclaan lahaa inuu akriyo d b wall inay maanta aanay weli dekedeenii een, aanay ee, shaqadii loogu talagalay ee inay ballaadhiso ee, lagula heshiiyey inayna ka qabanin inay weli lacagteennii maamusho xukuumaddu halkay geysay ee, muddada kow iyo tobanka bilood iyo barhka ay joogtay lacagtii dekeda kasoo baxday hal maxay ku qabatay lacagta la ururiyey ummadda horumar ha loogu sameeyo nabadaynta ha lagaga shaqeeyo ciidamada qaranka ha la geliyo biyaha ha la geliyo tacliinta ha la geliyo ummadda isku wadisteeda iyo wadajirkeega ha la geliyo laakiin hebel maxaa iga galay reer hebel maxaa iga galay hebel waxuma hayo oo wixii loo doortay xukuumaddan maanta jirta iyo ciddaa arki maayo waa dhaqana xukuumadda maanta jirta ay la timiday Waay.
waxaanu doonaynaa si ayna taariikh xun u noqonin in dalkan ay hogaamiyaan baalasha ay ku duulayaan waa xisbiyada golayaashan expirekaana meesha laga dareerin aad baad umahadsantaha cabdinaasir ow Een, maxamuud jaamac curfa talooyinkaasi Ah.
xisbiga u cid soo jeediyey maxaad is leedahay waad ka qaadan kartaan maxaad ku diidan tahay maxaad u malaynaysaa Eh, horta eh, wuu mahadsan yahay cabdinaasir waa runtii oo heshiisyadii d b wall eh, dekeda iyo madaarada iyo heshiisyada aada bay nagu- nagu saboorgareeyeen xisbiga kulmiye iyo xukuumaddiisaba way ku saboorgareeyeen laakiin dee mid baa jirta Eh, horta dawladda shacbigu dawladda ayuu u igmaday in ay mas-uuliyad qaado oo ay wa- wax u qabato Eh, waa dhab oo dee waxaa wanaagsan in la wada tashado constitutionka inaa sheegaya eh, in magaranaysaay la la wada tashado waanu ogolahay laakiin waxa laali waxa kasbaya ma jiraan inaanu xukuuma eh, eh, nimanka mucaaridka in laba kaali miska nala soo fadhiisto nala arrimiya taasi dee maaha eh, eh, magaranaysaay macquul waayo annaga naloo xil saartay inaanu an- ummaddu noo xil saartay inaanu annagu ummadda eh, hagno oo aan wax u qabano annagaa naloo xisaartay ummadduna inay annaga nala xisaabtato way noo xilsaara eh, wa- wa- wa- way noo xilsaaran marka wax alaali wax nagu qasbaya ma jiro mana jiro adduunyada xisbiya macaarawan talmiisba soo fadhiisinaga nala taliya maxaanu odhanaynaa waanu ka aqoon badannahay waanu ka waaya aragsannahay waanu karsannahay marka wax alaali waxaan ugu noqon karaa ee aan uga baahannahay haba yaraatee ma jirto mamaad garan marka en- en- en- en, annaguna waxaa horena waan kugu soo sheegay imikana waan kugu celinaya sahlaan hawshii ummaddu noo egmatay sideedii baanu haynaa dowladdan waa dowladii ugu musuq maasuqa yarayd guud ahaan dhegaystayaal barnaamijkii faaqidaada toddobaadku waa naga intaa barnaamijka toddobaadkan waxaynu ku eegaynay aragtiyaha ay mucaaradka iyo muxaafidku ka qabaan muddada sanadka ah ee ay jirtay xukuumadda madaxweyne muuse biixi cabdi waxaa barnaamijka ka qayb galay xildhibaan xuseen axmed caydiid oo ka tirsan golaha wakiilada somalilan kana mid a hoggaanka xisbiga mucaaradka ah ee waddani xildhibaan maxamuud jaamac warfaa oo ka tirsan isla golaha wakiilada somalilan islamarkaana ah guddoomiyaha golaha dhexe ee xisbiga talada haya ee kulmiye iyo cabdinaasir maxamed xasan buuni guddoomiye ku-xigeenka xisbiga mucaaradka ah ee ucid intaynu barnaamijkan oo kale a mar kale ku kulmayno dhammaantiin waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
aanu intaasi ku dhaafno barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaana la socodsiinaysay sahre ciid la nuur sidaad dhegaystayaal maqlayseen barnaamijka faaqidaada toddobaadkan waxaa cilad farsamo oo dhinaca telefoonka ah darteed uga qaybgeli kari waaye abhayeenka madaxtooyada somalilan maxamuud warsame jaamac oo qorshaha uu ku jiray in dooda uu ka qaybgala haddaba sahre ciidle ayaa waraysi kooban la yeelatay barnaamijka faaqidaada kadib aad baan ku salaamayaa sahra waan ka xumay saad sheegtay inaan ka qaybgeli kari waayo doodii isgaadhsiinta oo ciladaysnayd awgeed xukuumadda madaxweyne muuse bixi cabdi waxay ku hawlaneyd inay fu- fuliso ballanqaadkii iyo barnaamijyadii ay ololaha ku gashay waxay xukuumaddu qorsheynaysay inay barnaamijka ay fuliso muddadaas sanadkaa madaxweynuhu ballanqaadadiisii iyo waajibaadkii qaranee dastuuriga ahaa ee dalkan loogu doortay waxyaabo badan oo miisaan qarankan kuleh oo runtii markii u horreysay la fuliyana madaxweynuhu wuu qabtay runtiina marka meel la maamulayo ama dal la maamulayo caqabado way imanayaan laakiinse waxay xukuumadda xisbiga kulmiye u bislaatay mar walba inay wajahdo oo ay caqabadaha yimaada ay xalisho ay dhanka horumarka iyo wixii laga filayay ay bulshada u fududayso marka maxamuud barto waxay ka mid ahaayeen barnaamijkii ololaha xisbiga ee doorashada lagu galay ee ilaa hadda suurto galay ee aada sheegi kartaa walaal waxaan sheegi karaa in waxbarashada la tayeeyo oo la xoojiyo si qarankan u helo bulsho wada aqoon-yahana oo xirfadleeya oo khayraadka dalkeeda ku jira aqoon kula soo baxa isku filaansho dhanka si looga maarmo waxa badan ee dalka dibadda uga imanaya wuxuuna hirgeliyey mashruuca wax soo saarka beerashada maadaamanu dhulbeereed aynu haysano in ay xukuumadda ka go-an tahay muddadaas sanadkaa ku tijaabisay oo ay indhaha bulshada reer somaliland iyo waxqabadkeediiba ay ku muujisay in dadkeenu ay dalaga waxbeerashada ay ka midho dhaliyaan si looga ma looga hortago saboolnimada iyo baahida badan ee dhanka cuntada ka jirta dadka badankoodu waxay sheegayaan in beeraha iyo dalagyadaasi la beerayo inay yihiin waxyaabo ay dadku beerteen ilaa haddana kaydka ay dowladdu sheegtay in la diyaariyey inaanay waxba ku jirin bay dadku sheegayaan oo aan weli waxba lagu shubin wax raashinaa bal hadda kaydkaasi haddii aad xogogaal u tahay maxamuudow ma la dhigay wax raashina mise magaca kayd uunbaa la sameeyeyo ilaa hadda wax ku kaydsani ma jiro la beeray waxa dalaga iyo beerista marka la yaqaano waa wax laysla wada yaqaano dhulkaa la qodaa midhaa lagu ridaa waa la dhaqaaleeyaa waa la ilaaliyaa biyaha loo xidaa waa la harameeyaa dabeetna geed baa soo baxa geedkaasaa midhaha dhala wajaale kun iyo shantii boqol way baxday waa diyaar intii ugu horreysay ee tijaabadahayd way soo gooday oo way taalaayo wasiirka beeraha iyo siyaasadda madaxweynaha ee waxsoosaarka isagoo fulinaya ayayba soo gooday xaaxi waa la dhigay wuu soo biqlay wuu baxay beerna waa la dhigay cidina dhul aan wax lagu beereynin iskama oo lama faadhfaadho ee dhulka waxaa loo qodaa oo qarashkaa loo geliyay oo miisaaniyadii labada kun iyo sideed iyo tobanka xoogga loogu saaray in wax lasoo saaraa waa wax muuqda oo itusa oo itaabsi ah oo qaranku leeyahay geedkaa markuu ku yaalana geedkiibuu ku yaalaa oo gacantaa lagu hayaa waa lasoo waa la ilaalinaya birina waa lasoo jarayaayo geedkii qaranku noqonayaayo dhulkii la dhigi lahaa iyo wixii lagaga hortegi lahaa iyo siyaasadii lagaga shaqayn lahaaba waa la diyaariyo waa la fulinaya waan gartay marka dadku waxay ka cabanayaan sicir barar maceeshadii oo aada u qaaliyowday islamarkaana ay dad badan oo saboolihii awoodi kari laayihiin inay qoysaskooda raashin iyo waxay cunaan u soo helaan dowladdu waxay sheegaysaa sida adiguba carabka ku dhufatay in la rabo in isku filaansho dhinaca waxsoo saarka beeraha ah la gaadho oo dadku cuntada dibadda uga imanaysa la joojiyo laakiin intaa ka hor dad badan baa u muuqda inay u macaluulayaan wixii dibadda ka yimidna ku qaaliyoobay wixii dalka ka soo baxayna aanay suurtagal ahayn inay weli goostaan arrimaha sidee u aragtaa dowladdu maxaa lagaga hortegayaa arrintani qayb bay ka tahay wax soo saarka qaranka uu yeelanayo ee dadka lagu jahaynayo inay beerahooda fashaan dhulka somaliland dadka joogaa wuu ku filan yahay waxyaabaha sixir bararka keenaya waxay ka mid tahay dal iska dhan oo findhicilka ilaa iyo fandhaalka cuntada lagu cunayo looga keenayo debedaha iyo dal shisheeye oo ay wax weliba iib ku yihiin inaanay wada goosan karin laakiinse siyaasadan madaxweynaha wax soo saarku waxay dalka ku haysaa oo ay ku taxalluqdaaba haddii dalku isku filaansha gaaro inay dadku helayaan cunto ay leeyihiin oo ka jaban tii debedda oo la caawin karayo waa waxyaabaanu kula dagaalamayno sixir bararka ee kaga hortegayno sida oo kale xukuumaddu waxay xil weyn iska saartay oo ay muujinaysaa in dalka bari ilaa galbeed ay adeega bulshada wada gaadhsiiso sidoo kale wadada isku xidha deegaanka tukarad iyo magaalada laascaanood ayaa muddadaa yare joogtay dayactir aada u ballaadhan lagu sameeyey waxaa iyaguna jira wadooyin aada u fara badan oo dayactir iyo dib u dhif dhis badani uu ka socdo muddadaa kooban kaasi waxa uu ahaa afhayeenka madaxtooyada somalilan maxamuud warsame jaamac waxa uu waramayay sahre ciidla nuur markana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii amuuraha islaamka waxaa soo jeedinaya xuseen barre aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka weeraradii ay dhowaan israa'iil ku qaaday marinka khaza ayaa u muuqda inay saamayn ku yeesheen mustaqbalka siyaasadeed ee xukuumadda israa'iil arrintan ayaa timid kadib markii ay israa'iil aqbashay xabad joojin ay la saxeexto ururka xamaas ee ka taliya marinka khaza go'aanka israa'iil ay ku oggolaatay xabad joojinta ayaa wuxuu keenay in uu iscasilo wasiirkii gaashaandhigga ee israa'iil abigdor libelman oo ah siyaasi xag jir ah kaasi oo heshiiska xabad joojinta ku tilmaamay mid lala galay koox argagixiso ah oo uu ula jeedo ururka xamaas أخيرا أني كان المنات لوديع لبترتي من تفكيك سارة بتكون شو مدينة waxaan halkan ka caddaynayaa inaan iska casilay xilkii wasaaradda gaashaandhigga sababtoo ah heshiiskan la galay wuxuu yahay mid khalada maadaama gacansaar lala yeeshay argagixiso mana aha waxaan aqbali karno iscasilaadda wasiirka gaashaandhigga ee israa'iil ayaa sabab u noqotay in ra'iisul wasaare benyamin netanyahu uu lumiyo kursi muhiim u ah isbahaysiga uu la wadaago xisbiyada ay xukuumadda soo wada dhiseen waxaana suurtagal ah in doorasho deg deg ah la qabto israa'iil ayaa ku eedaysay xamaas inay afar boqol oo gantaal la beegsatay deegaanada yuhuudda waxaana taasi ay kaga jawaabeen duqayn ay la beegsadeen marinka khaza ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa sheegay in xabad joojintu ay dhaanto dagaal aan la ogeyn halka uu ku dhammaanayo arrintan ayaa muran ka dhalisay gudaha israa'iil iyadoo dadka qaar ay ka dalbanayaan ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu inuu jawaab adag siiyo xamaas si aanay mar dambe u weerarin deegaanada yuhuudda walaaca kale ee soo food saaray ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa ah iyada oo wasiirkiisa waxbarashada oo ka soo jeeda xisbiga qowmiyadda yuhuudda kana mid ah isbahaysiga xukuumadda soo dhisay uu ku hanjabay in haddii loo magacaabi waayo isaga wasaaradda gaashaandhigga inuu xisbigiisu isbahaysiga ka bixi doono taasi oo burburinaysa isbahaysiga xukuumadda soo dhisay keenina karta in doorasho deg deg a la qabto rofesor abraham diskin oo cilmiga siyaasadda ka dhiga jaamacadda hebrow university ee dalka israa'iil ayaa sheegay inay suurtagal tahay in doorashada lasoo hormariyo
haddii kala dooro la yidhaahdo magacaabidda wasiirka xilka raba ee master bened iyo in doorasho deg dega la galo waxaa ii muuqatay la qaban doono haddaba waa sidee xaaladda marinka khaza ee xilligan maxayse ahaayeen sababihii dhaliyey dagaalkan cusub waxaa arrintaasi inoo faahfaahinaya wariyaha v o e da uga soo warrama bariga dhexe xuseen saxnuuni dhab ahaantii xaaladda ka jirta halkaasi waa mid degan sida ay sheegayaan warbixinada ka imaanaya marinka khaza ee dhulka falastiin deganaanshaha haatan ka taagan marinka khaza ayaa timid ka gadaal markii heshiis xabajoojin ah ay wada gaareen kooxaha wax iska cabinta falastiin iyo dowladda israel taasoo ay ka shaqaysay xukuumadda masar sidoo kale warbaahinta masaarida ayaa sheegtay mas-uuliyiin ka tirsan ama saraakiil sarsare oo ka tirsan muqaabaraadka masar inay booqanayaan magaalada khaza si loo sii xoojiyo xabajoojinta ay aqbaleen labada dhinac guud ahaan inta la og yahay toban qof oo falastiin ah iyo hal askari oo israa'iil ah ayaa ku geeriyooday xuseen iska hor imaadyada dhex maray kooxaha muqaawamada falastiin iyo israa'iil iska hor imaadkan dhowaan ka dhacay marinka khaza ayaa lagu tiriyaa kuwi ugu xumaa oo ka dhaca halkaasi tan iyo sanadii laba kun iyo afar iyo tobankii
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idin barnaamijkii amuuraha islaamka tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
barnaamijkaasi amuuraha islaamka oo xuseen barare uu nala socodsiinayey ayaana gebagabo u ah idaacaddeenii galabnimo waxaanu idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo
This is VOA News. I'm Tommy McNeil. The U.S. is imposing sanctions against Saudi officials it says were